habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa ma habeen sabtiya bisha nofembarka sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa laba waxaad naga dhegeysanaysaa haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan v o a somaali dot com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee ku baraaruga kuwa la baxsada dilka iyo dembiyada ay u geystaan wariyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta ilaa ko iyo labaatanka marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa toddoba weriye oo la dilay abadkeed inta la xusuusaya waxaa waay hal qof oo dhacday in la xusuusto xasan yuusuf absugan in la dhihi jira waryaha ninkii dilay maartay dadka ceersadayna soo qabteen oo maxkamad la saaroo la dilay intii ka dambeysay dad dambiilayaal loo qabtay inay weriye dileen oo maaragtay oo dil geystay lama sheegin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida weerar maanta lagu qaaday magaalo ku taalla bartamaha israa'iil ayaa waxaa ku dhaawacmay kow iyo toban qof iyadoo hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi iiraanna uu wacad ku maray in jawaab ciqaabeed ay ka bixin doonto iiraan weerarkii israa'iil ee toddobaadkii hore weerarka lagu qaaday magaalada tira ayaa waxaa uu ka mid ahaa weerar dhowr gantaal ah oo laga soo riday dhanka dalkaasi lubnaan iyadoo la maqlayay siiriga dignaynta difaaca cirka israa'iil ayaa waxa uu sheegay inuu soo riday qaar badan oo ka mida gantaaladaasi halka qaar kalena ay ku dhaceen meelo aan la deganayn adeega gurmadka degdega ah ee megan david adam ayaa waxa uu sheegay in kow iyo toban qof ay ku dhaawacmeen firir iyo jajab muraayado ee dhisbo ku yaala tira oo ah magaalo ay ku badan yihiin carabta israa'iil iyadoo dadka qaarna la sheegay in ay gaareen dhaawacyo fudud muuqaalo lasoo bandhigay ayaa waxa ay muujinayeen burbur xoogan oo soo gaaray saqafka iyo dabaqa sare ee dhisme ka koobnaa saddex dabaq iyo weliba baabuur hoostiilay dowladaha aan duuliyaha wadin ee ruushka ayaa waxa ay duqeeyeen xalay caasimadda kiev ee dalkaasi ukrein taasi oo socotay ilaa iyo saaka waa berige waxaana ku dhaawacmay qof sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta ah burburka dowladaha dronska ee lasoo riday ayaa waxa ay ku soo dhaceen lix degmo oo magaalada ah oo waxyeelo u geystay dhismayaal waxaana ku dhaawacmay askari sida uu sheegay maamulaha ciidamada ee magaalada serhio popko duqa magaalada vitali klishko ayaa waxaa goor sii horreysay isna uu sheegay in laba qof ay dhaawacmeen waxaana uu sheegay una sheegay warbaahinta bulshada in dowladaha anduuliyaha wadin ee ruushka ee soo weeraray keef dhammaan la soo riday samato bixiyaasha ayaa dib waxa ay u bilaabeen raadinta meydada sabtida maanta ah iyadoo sbain ay ku mashquulsan tahay abaabulka gargaarka muwaadiniinta dhibaataysan kadib daadad ba-an oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ayaa aada u yar in ka badan saddex maalmood kadib togag iyo biyo dhoobo ka buuxda ay qariyeen magaalooyinka iyo kaabayaasha burburay masiibadii ugu dhimashada badneyd ee ka dhacda dalkaasi muddo tobannaan sannaha ku dhowaada dhammaan dadka dhintay ayaa waxaa laga diiwaan geliyey bariga gobolka valencia halkaasi oo kumanaan askari saraakiil boliisa iyo ilaalo rayada ay si xoog leh ay u nadiifinayeen qashinka iyo dhoobada iyagoo meydad ka raadinayay wasiirka arrimaha gudaha ee sbain fernando grande marlaska ayaa waxa uu shalayto u sheegay idaacadda kadenaser in laba boqol iyo toddoba qof ay dhinteen ayna macquul tahay in dhimashadu intaasi ay ka sii badato warkiina dhegeystayaal waa naga intaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay in cadaalad laga gaaro dilalka qorshaysan ee suxufiyiinta loo geysto waa howl adag haba ugu daraadaanee goobaha colaadaha iyo kiisaska dhaca xilliyada dagaalka maantana waxa ay ku beegan tahay labada bisha nofembar oo ah maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta joojinta isla xisaabtan la-aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta waxaana meelaha maalintaasi laga xusay ka mid ah magaalada muqdisho warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya maxamed colaad xasan sanadkii labada kun saddex iyo tobankii qaramada midoobey waxay ku dhawaaqday in labada bisha nofembar sannad kasta ay tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta isla xisaabtan la'aanta dilalka saxafiyiinta ayaa muddo dheer caado ka ahayd dunida waxaana uga sii dara marka colaaddu ay socoto sida ay sheegtay jordia genisberg oo ah madaxa fulinta ee hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo c b j ginisberg waxay tidhi maxkamadaha inta badan ma qaadaan dacwadahan awooddii lagu samayn lahaa baaritaanada iyana waa caqabad kale sababtoo ah waxaa jira colaad toosa oo socota soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha wariyaasha dhibaatada loogu geysto laakiin cidda dhibaataysaa aanay ciqaab mudan ama cadaaladda ay ka baxsato sida ka muuqda diiwaanka hay-adda c b j in ka badan saddex iyo toddobaatan wariye ayaa lagu dilay soomaaliya tan iyo sannadkii kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii faarax cumar nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj waxaan weydiiyey in arrintani ay ku baraarugsan yihiin iyo in kale aada ammaadsan tahay maxamed colaad maalintan aada loogu baraarugsan yahay dabcan adduunyado dhan aa ku baraarugsan annagana waa la mid nahay wadankeena wuxuu ka mid yahay wadamada dembiyada wariyaasha inta laga galo maaragtay laska socdo aan dad baan loo soo qaban sida loogu baraarugsan yahay waxa waaye annaga fesojan hadda maanta waxaan ka shaqaynay in muxuu ahaa ay arrintaani noqoto arrin dabagal lagu sameeyo kuwa soo socda kuwa hadda muxuu ahaa dhibaatooyinka hadda dhacay hataa kuwii lasoo dhaafay aan dembiyadaas aan la daba kicin in la daba kaco marka maanta waxaan heshiis difaac wariyaasha aan la galnay inay u doodaan u qareemaan advocates u wada sameyno gacan naga siiyaan hay-adda la yidhaahdo hiil fem oo gabadha la yidhaahdo imaan cabdikariin axmed cabdikariin ay madax ka tahay oo aan heshiiskaas ku wada saxnay munaasabad aan ku qabanay magaalada muqdisho oo aan ugu talagalnay in aan ku beegno maalintan labada novembar waxayna noo ahayd maarata maalin aada noogu weyn si aan ku baraarugsanaanayna ay naga tahay civil society-ga yaa ugu badnaa iyo ardayda jaamacadda saxaafadda barata iyo wariyaasha yaa martiqaadkaas aan u sameynay iyagaa maarata maanta aada uga hadlay panel discussion aan sameynay film waxaan kusoo bandhignay qof maadaama la xusayo sanad guradii tobnaad oo arrintaasi markay dhacday in xuskeeda la bilaabo ay dhacday in muxuu ahaa filim oo sanad guradii tobnaad isagana cabdisaaq balaag aan ka sameynay oo ah toban sano isaga ka hor isagan dhibaato gaartay oo dil looga tegay haddana maaragtay ilaahay ka badbaadiyey muddo dheer la rafaaday arrintaasi taas waxay ahayd marka arrin munaasabadan maanta aan iyadana ku xusnay banalkan aan ku xusno sidii arrimahan ay u noqon lahaayeen arrima maaragtay looga hortegi karo amaba loo dabarjari karo dembiye inta la galo aan la daba kicin marka sharciga xoog la saaray maamaduniya bulshada rayidka ka socotaa nala joogtay aad maarata waxaa loo xoog loo saaray in muxuu ahaa arrintaasi aan laga harin hadda wixii ka bilowdo maadaama heshiis aan ka galnayna ay tahay in difaacaas aan wada galno bulshada wariyaasha naafada iyagana qayb ka ahaa oo ku baraarugsan inay dhibaatada gaarayso iyagana ay badan tahay marka aadaan ugu baraarugsannahay dal iyo maaratay mujtamaca soomaaliyeed maaratay in badan aan ku baraarujineena arrintaas insha allah faarax ayaan weydiiyey xaaladda la xisaabtan la'aanta kuwa dhibaateeya wariyaasha ee soomaaliya waa mahadsantahay colaad tacadiyada horta haddaan ka soo qabanno amaba dilka waxyaabaha la xiriira tan la xiriirta waxa waaye ilaa koo iyo labaatanka marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa todoba weriye oo la dilay koo iyo labaatanki cabdiciis africa la dilay oo maaragtay oo ilaa hadda aan la helin cidii dishay sanadkii laba iyo labaatankii waxaa la dilay saddex weriye saddex laba iyo labaatankii saddex iyo labaatankiina waxaa la dilay hal weriye sanadkii labaatan afartana maaragtay laba qof yaa la dilay gabadhii ugu dambeysay oo afgoy lagu dilay oo kasoo guurtay yurub ee xamar soo afgoy soo degtay ee rabtay inay shaqaysato marka saasa maaragtay muxuu ahaa aan dabagalba u lahayn oo aan loo dabakicin arrimahaas oo ay tahay hadda iyo wixii ka dambeeya in maarata arrimahaas waa la rekoorgarey laakiin in muxuu ahaa dembidaasi ay inay shaqeeyaan la rabo sidii loo dabakici lahaa aadayna maaragtay wax hadda oo ma jiraan oo la daba kacay ma jiraan oo ama wax laga qabtay oo maxkamad loo soo taagay intaas qodob hadda oo todobada qof todobada qof aan sheegayo ma jiraan cid hadda maaragtay loo soo qabtay ebedkeed inta la xusuusanaya waxaa waaye hal qof ha dhacday in la xusuusto xasan yuusuf absugan la dhihi jir wariyaha ninkii dilay maaragtay dadka ceersadayna soo qabteen oo maxkamad la saaroo la dilay intii ka dambeysay wariyaal loo qabtay dad dembiilayaal loo qabtay inay wariye dileen oo maaragtay oo dil geystay lama sheegin arrinta dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ee kuwa geystaa ay la baxsadaan ayaa waxa ay ka dhacday dagaalka israa'il ee xamaas duulaankii ruushka iyo yukrain dagaalka sokeeye ee myanmar iyo rabshadaha ay burcaddu ka geysanayeen hayti tusaale ahaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'il iyo xamaas laga soo bilaabo oktoobar kow iyo soddonkeedii sannadkii hore ugu yaraan boqol afar iyo soddon weriye iyo shaqaale warbaahineed oo ay ugu horeeyaan falastiiniyiinta ayaa la dilay sida ay sheegtay hay-adda c b j kuwii dhibaatada geystayna weli cadaaladda lama horkeenin c b j waxay sheegtay in militariga israa'el ay beegsadeen shan ka mid ah wariyaashaasi iyaga oo shaqadooda suxufinimo ku jira israa'il ayaa kaalinta labaad ee ugu xun adduunka kaga jirta marka la eego isla xisaabtan la'aanta dilalka saxafiyiinta sida lagu sheegay warbixin ay arbacadii lasoo dhaafay daabacday c b j hal dhacdo oo dhacday oktoobar saddex tobankeedii labada kun saddexiyo labaatankii militariga israa'el ayaa ku dhuftay laba madfaca taangiga ah koonfurta lubnaan kuwaas oo beegsaday wariyaal iyo shaqaale warbaahin oo watay astaamaha wariyaasha sida jaakadaha buluugga ah ee lagu xardhay magaca saxaafadda baabuur kuwa telefishinka laliye ah iyo qalab warbaahineed weerarka ayaa waxaa ku dhintay casaam cabdallah oo ahaa weriye u dhashay lubnaan oo u shaqaynayay wakaaladda wararka ee royters waxaana ku dhaawacmay lix weriye oo kale c b j iyo wakaaladda wararka royters ayaa sheegay in weerarku ahaa mid ulakaca wakhtigaasi safiirka israa'el ee qaramada midoobey ayaa sheegay inay ka qoomamaynayaan weerarkaasi weligoodna aysan si ulakaca wariyaal u beegsan sidoo kale c b j ayaa baaraysa suurtagalnimada dil toban weriye oo kale loogu geystay dagaalka israa'el iyo xamaas iyo inuu ulakac ahaa yan kale dagaalka sokeeye ee myanmar isla xisaabtanka ayaa sidoo kale ah mid aad u adag tan iyo markii uu militariga dalkaasi afgembiga bilaabay labada kun iyo kow iyo labaatankii in ka badan shan kun oo rayida ayaa la dilay in ku dhow saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo qofna waa la barakiciyey sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan toddoba saxafi ayaa la dilay sababo la xidhiira shaqadooda tan iyo afgembigaasi sida ay sheegtay c b j saddex ka mida dilalkaasi loo geystay wariyaasha myanmar ayaa dhacay sannadkan waxaana laba ka mid a ay ahaayeen kuwo ciidamada ammaanku ay ku dileen guryahooda iyadoo midka kalena lagu dhex dilay xabsi ciidan myanmar ayaa ku jirta kaalinta tobanaad ee adduunka marka la eego ciqaabata iyo dhibaatooyinka loo geysto suxufiyiinta sida ay sheegtay c b j dagaalka ruushka ee yukrain ayaa isna sidoo kale waxaa lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban saxafi iyo shaqaale warbaahineed sida ay sheegtay c b j kiisaska saxafiyiinta lagu dilay dagaalka yukrain iyo ruushka waxaa ka mid ah victoria roshenya oo ahayd weriye u dhalatay yukrain oo ku dhimatay xabsi ku yaala ruushka bishii sebtembar sida lagu sheegay warbixin maanta oo sabtia ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha dhaqanka iyo waxbarashada ee loo soo gaabiyo unesco isla xisaabtan la'aanta iyo baarista wariyaasha lagu dilo goobaha colaadaha ayaa waxaa adkeeya gaar ahaan marka colaaddu ay taagan tahay oo ay adag tahay in meesha la tago oo baaritaanno la sameeyo marka la eego caalamka shan iyo siddeetan boqolkiiba dilalka saxafiyiinta adduunka oo dhan loo geysanayay tan iyo sannadkii labada kun iyo lixdii ayaan weli xal loo helin sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay unesco
mahadsanid warbixintaasi ku saabsanayd labada bisha novembar oo ku aadan maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay ay u aqoonsatay maalinta joojinta iyo isla xisaabtan la-aanta dembiyada ka dhankaa suxufiyiinta halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington mahadsanid mar kale maxamed colaal xasan haatana waxa aad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaana toddobaadkan ku eegaynaa doorashada madaxtinimada maraykanka oo talaadada soo socota ka dhacaysa guud ahaan maraykanka doorashadan ayaa ah mid ahmiyad gaara xambaarsan iyadoo indhaha dunidanu ay soo wada hayaan waxaa arrimaha doorashada nala falanqaynaya maxamed sheekh xuseen oo ah falanqeeyo siyaasadeed oo degan gobolka virginia ee dalka maraykanka maxamed sheekh xuseen kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka
maxamed bashiir waa mahadsan tahay waa dhowahay waana salaama dhammaan v o eda shaqaalaheeda iyo dhegeystayaashoodaba ugu horeyn bal doorashada maraykanka ee muddo maalmo naga xigta ayay dhacaysaa waa doorasho si weyn dunida oo dhan indhaha ugu soo hayso bal muhiimadda doorashadan ay xambaarsan tahay waa runtaa doorashooyin badan ayaa sanadkan dhacay adduunyada ka dhacay laakiin midda ugu muhiimsan oo caalamkana indhaha ay ku haayaan waa middan maraykanka runtii saameyn xoog leh ayayna ku yeelan kartaa maraykanka gudihiisa iyo adduunyada inteeda kaleentabo maxamed waxaa xusid mudan doorashadaas aad u jeedo oo laga yaabo adduunyada inay saameyn xoog leh ku yeelato waxaa laga yaabaa inay dad yar oo gobollo yar degan ama degmooyin yar degan go-aankeeda inay ayagu qaadan karaan oo dhankay u ridaan doorashada ay aadi doonto laakiin doorashada waxa ay dadka ay isweydiinaya waxa waaye oy doorashooyinkii hore uga duwan tahay maraykanka soo dhici jiray tan waxaa la leeyahay waxa waaye maraykanka wuxuu saaran yahay isgoys isgoyskaas oo noqon karo su-aasha koowaadna ay tahay maraykanku muxuu noqon doonaa meel inta badan oo ka taliya nin cad oo madaxweynahana uu leeyahay baawer aad u xoogan waayo sida ka warqabta maxkamadda sare madaxweynaha baawer badan ayay siisay markii trump awoodo badan ayay siisay marka taas waa mid midda labaad waxaa la leeyahay waxay maraykanka muxuu noqon doonaa meel multicultural ah oo inclusion nation ah wadan loo dhan yaho dadkay u dhan yihiin awooddana ay noqoto mid usu dheeli tiran oo madaxweynahan uuna ka sarraynin sharciga taas waay marka midda keenaysa inay doorashada dad badan oo maanta wadanka gudihiisa iyo banaankaba intaba indhaha ku haayaan waana maraykanka midda isha lagu haayo isgoyskaas oo taagan yahay dhankow aadi doona ma midda horean ka hadalnay mase midda dambe marka waa midaas doorashada waxyaalaha keenaya in indhaha aada loogu haayo taas waa mid midda labaad expectationka oo doorashada xisbiga dimuqraadiga waxaa la rajeynaya inuu qaado aqalka hoose xisbiga republikaankan waxaa la rajeynaya inuu qaado aqalka sare welina macaado naqaanteeda waa aad ayaa laiskugu dhow yahay waa saadaalinta la sameeyey midda saddexaad oo doorashada ku saabsanna waxa waaye sida la leeyahay maxamedow waxaa u badan tahay in natiijada markay soo baxdo inkastoo waqti laga yaabo inay qaadato haddana qolo walbo ama dimuqraadiga ha noqdaano ama republikaanka ha noqdaano inaan jamhuuriga inaan natiijadu ayna aqbali doonin si kala duwan dimuqraadiga si ayuu laga yaaba inuu doodo oo keen xagga sharciga ah jamhuurigana sidaasoo kaleento marka doorashadu taas waxaa keenayo aad ayaa laiskugu dhowyaha marka waxaa dhici karta in qolo walbo si kala duwan ay u aqbalin hadday waqti qaadato waxaa imaan doono in morally leadershipkiina ugu wanaagsanan wadanka iyo wadamada dimuqraadiga intaba waxayna keeni doontaa haddii waqti ay qaadato natiijada ay dheeraato in wadamada aan dimuqraadiga ahayn oo doorashooyin aan qabanin ilbaabo hor lag u furto dadka xukunkaas joogo marka waxaa la leeyahay haddii doorashada maraykanka inta laisku qabto natiijada aan horey waqti dheer ay qaadato in lagu dhawaaqo cidda guuleysatay waxaa ka imaan karo in dimuqraadiyada nafhaanteeda qalqal ou galo maxamedow siyaasada arrimaha dibadda oo kale oo dad badan oo na dhegeysanaya oo kale ay aada u daneynayaan waan ka hadli doonaa laakiin gudaha haddii aan ku horeyno arrimaha aad loogu kala duwan yahay waxaa ka mid ah arrimaha dadka soo galootiga ah oo dabcan xudun u ahayd ololaha doorashadoo kale marka dad badanoo waxaa jira soomaali ah oo sidaasoo kale hataa usoo galay oo dabcan doorashadan indhaha aada ugu haya marka maxaa laga fili karaa labada dhinac marka loo eego arrimaha dadka muhaajiriinta ah ee dalkan soo galay ee aan weli sharciga helin dadka muhaajiriinta ah hadday haris soo baxdo kale ama haduu madaxweyne trump mar labaad kusoo laabto xafiiska sida cambaynka labada dhinacba ay leeyihiin waxaad moodaa madaxweyne trump inuu leeyahay dadka oo soo galootiga ah oon wadanka sharci ku joogin in uu rabo in uu dib wadamadooda ugu celiyo marka markaad dadka wadanka soo gala aad u fiiriso hadallada kasoo baxaya madaxweyne trump oo kale argagax ayay ku tahay runtii oo waxaad u malaysaa inay u fiican tahay kamala harris inay soo baxdo xoogaa iyada toonkeed codkeeda uu ka gedisan yahay sidaasoo kaleento marka inkastoo labada dhinacba arrimaha immigrationka ay iska agdhow yihiin laakiin waxaa aad u sii daran markii loo eego dadka aan sharciga wadanka ku joogin inuu madaxweyne trump ballan qaado inuu dib u celin doono marka taas good news war wanaagsan uma ahan dadka dadka wadanka soo galay oon sharci ku haysan waa tahay dhaqaalahoo kale mar kasta wuxuu kaalinta kuwaad ka yahay waxa waxyaabaha ku keenaya dadku inay codka dhiibtaan dhaqaalaha inkastoo la leeyahay oo dhaqaalyahanadu ay leeyihiin wuu soo hagaagayey haddana sicir barar xoogan ayaa dhinaca socday marka waxaad moodaa in dadku ay ku kala qiibsan yihiin dad leh trump nin ganacsadaah u ahaa oo sidaasi isaga u siinaya in ay ugu codayn doonaan dhaqaalaha inuu wax ka qaban doono iyo dad leh xisbi dimuqraadigu dhaqaalaha ayuu u wanaagsan yahay marka arrintaasi ka waran dhaqaalaha iyo sida labadan dhinac loo looga rajeynaya inay wax ka qabtaan qolo walba
maxamed waa mahadsan tahay doorashada horta waxyaalaha dadka ay codka ku galaan waa waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid a dhaqaalaha oo qofka markuu jaabkiisa uu dareemo wuxuu isweydiinaa markuu dukaanka garosariga meesha wax ka iibsada markuu tago wixii markay qaali yihiin oo kale markuu baabuurka shaal ku shubanayo kale waxay qaali yihiin wuxuu isweydiinaa su-aal ayaa waxaan wax ka bedeli karo laakiin arinta oo ku habsatay madaxweyne biden madaxweyne trump shilliguu joogayna soo bilaabatay laakiin dadka ayna aada u dareemin waxa waaye waxaan horta waxay kasoo bilaabatay siyaasadii oo madaxweyne trump uu la galay trade war ganacsi dhaqaala ganacsiga oo la dagaalay shiinaha oo dhanka ganacsiga dagaalka dhex maray taas qeyb ayuu ka ahay waxyaalaha kor u qaaday maciishada iyo nolosha wadanka gudihiisa ah haddana tii ayadoo jirta ayaa waxaa dhacday inuu yimid cudurka covidka oo taasna uu ku daray oo meelihii sablyga jenka wixii isku soo gudbinaya ganacsiga ay hakadeen taas marka labadaas amuurada isku darsamay waxay keentay in dhaqaalihii uu hoos yara aado sixirbar inuu wadanka ka dhaco markii cudurka covidka lagu jiray oo imaadeen madaxweyne biden iyo tiimkiisa haddana waxaa la bilaabay dadka in lacag xoog leh la geliyo wadanka gudihiisa oo dadka masaakiinta la kabo marka waxaasoo dhan markaad isku dardarta waxay keenaan sicir barar laakiin waxaan mar hore ayay soo bilaabeen maadaama biden oo yimid madaxweyne biden oo yimid xilligiisa ayaa dadka aad loo dareemay taasne marka maamulka hadda jooga aad ayuu ula tacaalay runtii haddana waxaa u malaysaa in isbedel uu ku imaaday markaad fiirisidna madaxweyne biden xilligiisa hadeerkan oo joogay waa xilliga ugu yar shaqala-aanta wadanka oo shaqooyinka zaaid ayaa loo helaa wadanka gudihiisa inkastoo laakiin dadka ay aada u dareemayaan xilligii biden oo joogay inuu wadanka sixir barar badan oo ka jiray oo culayska laakiin aysan dad badan ogeyn problemka inuu biden ka horeeyey oo laakiin dadka aysan dareemin maadaama wixii ay hordhac ahaayeen ee xoog loo dareemay markii uu kusoo aaday madaxweyne biden xilligiisii
waa tahay siyaasadda arrimaha dibidoo kale inkastoo dadka maraykanku aysan si weyn mar haddii dagaal uu maraykanku si toosa ugu lug leeyahay uusan jirin caalamka aysan si weyn ugu qeexin waxyaabaha koowaad ama labaad ee ay ku dooranayaan madaxweynaha laakiin haddana kama marna waxyaabaha dadku dooranayaan haddoo kale waxaa aada siyaasadda ka hadalkeeda u saameeya arrimaha dagaalka khaza iyo dagaalka ukrain ka socda ukraine oo kale labada dhinac harris iyo trump maxaad is leedahay dagaalkaasi way kusoo afjari karaan
maxamed waa mahadsan tahay waa run siyaasadda arrimaha dibadda in badan kuma lahan saameyn doorashada wadanka inkastoo laga yaaba tan inay doorashadan ka gedisan tahay doorashooyinkii hore waxay badan oga gedisan tahay oo laga yaaba saameyn inay ku yeelato dagaalka banaanka ka socdo runtii inkastoo maraykanka uu si toosa ciidan maraykan ugu lug lahayn laakiin meelaha dagaalada wuxuu ku leeyahay taageero xagga oo siyaasadda iyo taageero xagga dhaqaalaha intabo haddii oo ay soo baxdo kamala harris tusaale ahaan dagaalka yurub ka socda oo u dhexeeya ukraine iyo ruushka waxaa laga yaabaa in ay ayago ay ukrainiinta ay u tahay inay kamala harris soo baxdo wax wanaagsan sababto waxaa laga yaabaa taageeradii madaxweyne biden uu siinayay ukraine inay sii wado oo aada loo sii taageero oo ukraine ay soo gaarto marka dambe meel oo wadahadal fiican ay ku geli karto oo iyadoo xoogaa guul rajeynayso in miiska lasoo wada fariisto taas ayaan anigu u malaynaya inay sii wada doonto trump hadduu soo baxo waxaa laga yaabaa ukraine in uu iskaga dhaqaaqo oo madaxweyne putin dhiil la galo dhiilkaas oon la ogaan karin wuxuu noqon doona laakiin la rajeynaya in mid aad favor ugu ah madaxweyne putin mid madaxweyne putin oo aada u danaynayo ay tahay inkastoo la ogeyn dhiilka wuxuu noqon doona haddana su-aal ayaa la gelin karaa oo ah madaxweyne putin haddii xitaa ukraine la siiyo maku qancaa waa su-aasha yurub yurubiyanka wadamada reer yurub ayagana fahantooda dhiilkaasay u arki doonaan iyo wadamada dhammaan kuwada jiro nato intaba waa ayadana fahanteeda waa su-aal kaleento marka haddii madaxweyne trump uu soo laabto waxaa laga yaabaa arrimaha ukraine inuu si kale u wajaho oo sida hadda wax loo wada ka gedisan laakiin kamala harris hadday soo baxdo waxaa laga yaabaa in siyaasaddii madaxweyne biden oo iyada ay qayb ka ahayd inay sii wado midda bariga dhexe bariga dhexe labada dhinacba waxay u noqonaysaa disaster runtii oo dagaalkaas wuxuu keenaa dhibaatooyin badan haddii kamala harris soo baxdo waxaa laga yaabaa in xoogaa ay xakamayso netanyahu iyo tiimkiisa oo dagaalka ay joojiyeen xaba joojin ay keento waa wax dhici karo laakiin haddii trump uu soo baxo waxaa laga yaabaa in israael oo faraha ka qaado oo xitaa ay israael intay sii socoto ay sii weerarto iran oo meeshaasna disaster masiibo ay ka imaato marka labada dhinacba waa wax siyaasadahooda iyo waxyaalaha kambaynka markaad eegto waa siday u kala wajihi karaan dagaalka bariga dhexe waxaad leedahay waa ka siman yihiin taageerada israa'iil laakiin waxay ku kala duwan yihiin ilaa xadka taageeradaas ay gaarsiisantaha
siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka israa'iil aad ayay u taageersan tahay wax qarsoodi ma ahan haddaad fiiriso taariikhda madaxweynahan hadda jooga si fiican ayuu u garab istaagay netanyahu inkastouna uu jeclay netanyahu inuu garab istaagay lakiin dad xumasa inuu ku qasbanahay madaxweyne trump waa ninkii geeyey safaaradda oo raray oo geeyey dhulka qudus madaxweyne biden wax badan kama qabanin sorry madaxweyne obama wax badan kama qabanin marka markaad taariikhda eegto siyaasadda maraykanka israael way taageersan tahay labada dhinacba ama hadduu xisbiga qofka jamhuuriga imaado ha noqoto ama xisbi dimuqraadiga qof ka socda ha noqoto laakiin waxa lagu kala duwan yaha waxay tahay in xoogaa dadkaas netanyahu kale la xakamayn karay inaan la xakamayn karin oo xaba joojin hadda xisbiga dimuqraadiga isku taxluujiyey inkastoo netanyahu uu ka dhaga adeegay laakiin trump waxaa laga yaaba haduu imaado inuu iska sii fasaxo oo israailiintu waxay rabaan ay iska sameeyaan way xitaa ilaa iran ay duqeeyaan marka taasna waxay noqonaya labada dhacba disaster ka imaado ugu dambeyntii bal adigoo soo koobaya arinta shiinaha maraykanku loolan adag ayuu ka wajahayaa dhinaca kobaca shiinaha ama saameynta shiinaha ee dunida bal arintaasi sida ay labada dhinac ugu kala duwan yihiin xakameynta ama hor istaaga shiinaha
shiinuhu dowladda maraykanka way ka go-an tahay shiinuhu in ay tartan la gasho laakiin aragtida way kala duwan yihiin kamala harris oo kale oo xisbiga dimuqraadiga si ay shiinaha u wajahayaan hadday kamala harris soo baxdo iyada waxay u badan tahay inay sii wado siyaasadii madaxweyne biden oo iyadu qayb ay ka ahayd oo siyaasaddaas ahayd in xiriir wanaagsan lala samaysto wadamada asia oo runta ay aada ugu dadaaleen mid oo successfulna ay ahayd siyaasad aada loogu guuleystay ay ahayd talabaadna la xakameeyo high tech technologiyada sare in xoogaa restriction lagu sameeyo la xadido marka siyaasad wanaagsan ay ahayd taas ayayna u badan tahay kamala harris inay sii wado laakiin haddii uu trump soo baxo waxaa laga yaabaa taas mid ka duwan inuu qaato oo trump asigu waxa u qorshaysan inuu canshuur badan kusoo rogo waxa laga keeno shiinaha uunu la galo dagaal markuu markii horeba xafiiska uu joogay sida uu la dagaalo oo trade war dagaal xagga ganacsiga inuu dhex maro marka hadda waxay ku xiran tahay qofka soo baxo laakiin waxaad u malaysaa kamala harris inay sii wadi doonto siyaasaddii madaxweyne biden oo iyada xubin ay ka ahayd trump hadduu soo baxana waxaa laga yaabaa dagaal inuu la galo dhanka ganacsiga ah waatahay maxamed sheekh xuseen aada umahadsantaha adaa mudan maxamed bashiir kaasina waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda oo deggan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington d c waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal wanaga la socotaan waa washington barnaamijkana caawa iyo dunida haatana ku soo dhowaada
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiise leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta shanta nofembar doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan kamala haris oo afartii sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ahayd iyo donald trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday ilaa iyoaakii ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray iyadoo doorashadani ay aada uga duwan tahay kuwii hore waxay v o a idinkugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo duniyada v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington oo aan toddobaadkan si gaara ugu eegayno hal abuurkii heesaha ee wariyihii weynaa ee xagga fanka kaalinta muuqata ku lahaa allaha u naxariistee cabdalla nuuraddiin axmed weriye cabdalla nuuraddiin waxa uu sameeyey heeso saamayn weyn lahaa oo qaar badan oo idinka mid ah aan hubo in aad maqasheen heesahaasi kuwaasoo ay qaadaan fannaaniin caan ahaa oo codadkoodana si weyn loo jeclaa markii gabadhii uu jeclaa ballantii ka baxday oo uu munwirax guursaday ayaa dib ay intay u soo laba kaclaysay waxay tidhi cabdallow jacaylkii dhabta ahbaa hadda ii ka haya markaasuu wuxuu yidhi sibigaba waxaodnihaaga soqonkoo kaa doorta markayga horeba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weeyaa buggii jacaylka maalkiisa koowaad wuu buuxaahoy haye faaduma jacaylkani waa kii baxayoo ku fidaaya fiiraha waa kan igu fogaadee oo fiyoobidaydii kama foga agtaadee waa annagoo firaashiyo farxad aan wadaagno faysal iyo xambaartad faarax daadahaysaabee cabdalla nuurdiin baa heestaasi shimaali u dhiibay iyadana waa garannay cajiib qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaayo qays iyo leyla dabadeedna qiimo ma laha caashaqa qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan maysee waxaan qabo maila qabi qorayshtii haweenkaayi qoys aan abuurne qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaaye qays iyo leyla dabaadeed qiimo ma laha caashaqo qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi mayla qabi mayla qabi qureeshtii haweenkaay hoysaan anuurne cajiib cajiib waa caawaya cawayska washington waxaa caawa mar kale marti igu ah barnaamijka caweyska washington weriye maxamed aweys muudey oo ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistee cabdalla nuuradiin axmed isla markaana arday xagga saxaafadda ah u ahaa nuuradiin maxamed aweys muudey mar kale ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa in qaybtan caweyska washington ee caawa maadaama aan toddobaadyadii lasoo dhaafay aan si weyn uga sheekaynay riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarkii qaranka iyo xusuusihii ay lahaayeen inkastoo aan barnaamij iyo laba iyo saddex iyo afar aan lagu soo koobi karin haddana intaasaan ku hakinayna laakiin caaw waxaan rabaa qaybtan inaan si gaara uga hadalno saaxiibka saaxiibkeen weriye allaha u naxariistay cabdalla nuurudiin axmed oo waraysigaaga qaybtii ugu horreysay ku jirtay in uu ahaa ninkii masraxa ku soo saaray tiyaatarka ee isaga kaaga horreeyey dhinacaas kugu soo ababiyey waxaan rabaa marka isaga ka sokow inuu weriye ahaa cabdalla nuurudiin wuxuu ahaa hal abuure heese ayuu sameeyey waxaan rabaa qaybtan afraad inaan si gaara ugu hakanno allah u naxariistay cabdalla nuurudiin oo qudhayda aan kala soo shaqeeyay idaacaddii hoon afriga oo ahaa nin aad noogu weyn oo qiimo lahaa naxariistana allaha siiyo bal inaan hal abuurkiisa iyo caaw halkaan ku xusno qaybtan afraad ee barnaamijka aad baa umahadsan tahay caashi ibraahim aadan caashe cuud hadda kii hore wareejigii horena belgium buu ahaa kii ka horreeyeyna jarmalkuu ahaa haddana waa contemburg dalkii sweden aan joogo runtii waxa weeyaan jirraco weyn buu igelinayaa macalinkaygii weynaa ustaadkaygii cabdalla nuuraddiin axmed kaysar runtii cabdalla wuxuu ahaa weriye qaran meel kastana buuxin jiray wuxuu ahaa nin markaasi xagga maskaxda ilaahay uu ku banaystay wuxuu ahaa nin aad iyo aad yacni xagga xayeysiinta macallin ugu ahaa mu'alif buu ahaa jiraa buu ahaa weriye qaranna uu ahaa haddaa mararka qaarkood salaada jimcaha markii la dukanayo markii la waayo qof iimaankii amba soo daaho oo masaajidkii la joogo cabdalla nuurudiin qudhiisa ayaa halkaasi casharka ka bixinayay oo kaala arag sida uu u fasirayo wax walba uu diintana aada ugu fiicnaa khudbadii jimcaha waxaan marka hore leeyahay macalinkayga horta ilaahay jannadii fardowseed ha ka waraabiyo aamiin inta lamid ana sidoo kale waxaan leeyahay jannadii fardowseed allah ka waraabiyo asxaabteenii geeriyootay amba abwaan ahaa amba fanaan ahaa amba weriye ahaa cabdalla nuuraddiin caasho badwiya gudihiisa horaan kugu sheegay looma bariiri karaynin laakiin dadka badankooda ma oga cabdallah inuu ahaa abwaan heesihiisa fanaaniin fac weyn oo waaberi ku caanaha ay wada qaadeen waa gartay tusaalaha haddaan u soo qaato dembigaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee kaa doortay dumarko aad daryeeli weyso weli daacad kuu qaba waan kaa dal doorsaday dusha ha iga xaganine la dabaala caashaqa cabdalla nuurdiin baa lahaa cumar cabdulla waxaana shoole ku soo caaba ha waxaana ku soo caabahay cumar cabdulle shoodhi
dembigabba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarku aad daryeeli weyo weli daacada kuu qabaa dembigaaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee ka doortay dumarku aad daryeeli weydo weli daacada kuu qabaa isbow moode adiguna debnaariyo inaad dacal ka goysaa ma wax loo dulqaataa dayaxoo aleeliyo waa dhulkiisu leeqaan dadka kaaga socdee waxaad tahay habeen dama dama dhan dayradaada ku dadaalayaayo imaad fiirinay sideen ogow gabdhuhu ka badan waan kaa daldoorsaday dushahayga hagaaniin hadabaalo hadabaalo cashaqa waan kaa daldoorsaday dushahayga hagani hadabaalo hadabaalo casho isla cumar cabdulla shooli waxa uu dhiibay cabdalla iikaadi iikaadi inta aanan ka gudbin dusha ha iga xaganin ee la dabaala caashaqa ee cumar saad sheegtay cabdulle shoolli uu ku soo caan baxay heestaas qisadeeda wax ma nooga taaban kartaa haddaad innaba ka ogeyd
waxa weeyaan markii gabadhii uu jeclaa ballantii ka baxday oo uu munwira guursaday ayaa dib intay usoo laba kaclaysay waxay tihi cabdallow jacaylkii dhabta ah baa hadda ii ka haya markaasu wuxuu yidhi dibigaba waxaa dhiga wadnahaaga doqonkoo kaa doorta markayga horeba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weeyaan buggii jacaylka maalkiisa koowaad wuu buuxaahoy xariif buu ahaa cabdalla xariif nin karti badan buu ahaa waa gartay waxaan rabaa marka intaas ma waxyaabaha dadka isla dhex maraayeene heese badana waxaa jira qaabka loo sameeyey ama abwaanka qisadu ka sameeyey qiso aan ahayn loo xambaariyo marka maadaama cabdulla nuurudiin weriyo aad isla ahaydeen qudhaada fanki aad ku dhex jirtay ma isagaa kaaga sheekeeye mise waa warar kale isla dhex maraaya heestaasi ku saabsanayd cabdallah isagaa iga sheekeeyey allah u raxmadee goorjoogaanu ahaa cabdallah guurkiisii koowaadna goobjoogaanu ahaa guurkiisii labaadna goobjoogaanu ahaa cabdallah waxaa afar cudurana u dhashay muniire cali naasir gabadha kale iyadana hadda haddaba muqdisho joogta oo dhinaca koonfur galbeedna ka soo jeeda iyaduna waxay u dhashay ninka hadda caanka ahee hadda wiil yar oo hadda magaalada muqdisho jooga oo isagu ka mid ah ciidamada xooga dalka ka mid ah waxay kale u dhashay muxuu ahaa diida gabadh la yidhaahdo amaalay u dhashay laba gabdhood iyo wiilna waxaa u dhashay gabadhaasi goobjoogaan ka ahaa ilaa haddana muqdishoay joogaan kuwii kalena yemanay jiraan cabdallah wuxuu lahaa toddoba carruuruu lahaa waa yahay gabadha carruurtaasi dhasho waa tee ma tii dusha hayga xageen lalahaaba mise tii kale ma tii kalaa dhashay tii kalaa dhashay muniira cali naasiraa dhashay gabadhii kale sidaasay hawsheeda ku dhammaato waxba ma dhex marin waxba ma dhex marin waa gartay intaanan ka gudbin gabadhaas aad sheegtay qiso waxaa jirtay cabdalle nuuradiin laga soo xigtay oo garaar dheer isaga u tiriyaa jirtay oo sheekooyinka inta badan wariyaasha iyo fanaaniinta inta badan banaanka usoo bixi jireen waxaa lagu dardaro ama runtii ha laga leexiyo isagoo dibadda ku maqan gabar uu jeclaa oo arooskeeda lagu jiray oo yimid ee layidhi cabdalla ma adigaa warhayaba xaaladaasaa dhacday ma jirtay oo intuu arooskiio dhacaya yimid uu meeshii tix cajiiba ka tiriyey maya taasi isaga ma lahayn waxaa iska lahaa cali cabdalla saalax saaxiibkiis buu ahaa isaga ayaa jawaabtaas bixinayey laakiin cabdalla kumaysan dhicin qisada saaxib qisada cabdalla ma lahayn cabdalla ma lahayn cali cabdalla saalax baa lahaa oo cabdalla quuq loo yaqaan oo ay saaxiibo ahaayeen cabdalla nuurdiin ay saaxiib ahayn haa marka isagaa qisada uga sheekeeye miya isagaa qisada ugu sheekeeyey marka tixda maxaa keenay marka inuu cabdalla nuuradiin allahu naxariistee uu goobtii arooska ka tiriyo mise waa sheeko wax jiraba ma ahayn wax jira waa ahayd laakiin xusuusta cabdalla nuurdiin baa ninka mu'alif ma ahayn qaab loo geelaalana ma garanaynin marka xusuusta ayuu ku darsanayay dadkana waa kusoo jiidanayay inuu abwaan yahana waa tusinayay marka cabdalla meeshuu ka tiriyey miya arooskii meeshuu ka tiriyey heese badanuu tiriyey cabdalla waa ogeed gabadhii ugu horreysay oo mataqaana hadda oo lamaada ciidan jaceelka lagu beeray oo isagoo marka markii dambena u dhooftay magaalada laasacaalood heesteedii wuxuu u dhiibay shimaali axmed shimaali halka mataqaana cumar shooli hees labaadoo la yidhaahdo buuggii aan qore baad maalaha ka goyso beertaan abuuray baa mirihii ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beertay waaya taas taas waa u gudbaynaa qaybtan hore aan ka dhammaanno marka arooskii gabadha markii tixdaas uu ka tiriyo cabdalla nuurudiin allahu naxariistee isagoo saaxiibkiis ka wakiila saaxiibkiina meesha ma joogay waa joogaha waa fadhiyaha isagaa arooskii lahaa maxaa dhacay marka maxaa dhacay tixdaas cabdalla waxaan maqlay in makarofoonka loogu geeyey albaabkii laga soo galaya in loogu geeyey isagoo tixdii wada uu ilaa masraxii uu soo istaagay maxaa markaa kadib dhacay habeenkaas ama isla waxaa habeenkaas dhacay yani dareenka dadweynaha ayaa dib ugu kicin marka dad badan baa waxay xasuusteen dibiyaatooyinka iyo ridaamooyinka jaceylka iyo dadka jecel adiga dhib- waxyaabo badan baa meeshaas haamayn ay ku yeelan arooskii habeenkaas marka sidii la rabo ma u dhacay mise waa lagu kala tegey waa lagu kala tegey Eh, waxaa kaloo caasha jirta waktigayna ku ogolaahaya uma malaynayo toban fanaan baan halkan ku hayaa waa gartay Een, marka marka waxaan Hilaaya.
rabaa marka waxaan rabaa waxaan rabaa inaan sii wadno cumar cabdulle shoole muxuu kaloo u dhiibay waa heestii labaad aad aad aad- waxaad moodaa inaan kaa dhex gala adoo sii wada Bu- buuggii aan qoray baad baallaha ka goyso beertaan abuuray baa iyadoo bislaan weli cagaf cagaf ku beertay weli waxay daba socotaa dembigaba waxaa dhigo deega doqonka tii un bay daba socotay isla cumar shooli baa labada hees adigaa istaale liina isagaa loo dhiibay ma garan anna anna anna waan isaga baxay ma taasay ahayd
ma fahamtay baad baalaha ka goyso beertaan abuuro isagoo bislaan weli cagaf cagaf ku beertay waayahay cumar cabdulle shoole marka labadaas hees oo iswatay buu u ayuu u dhiibay dhiibay shimaali axmed shimaali heestii ugu horreysay oo ku caanbaxo waxaa u dhiibay cabdalla nuurudiin heesta koowaad waxay ahayd eh, faadimo jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaaya fiiraha waa kan igu fogaade oo fiyoobidaydii kama foga agtaade waa annagoo firaash iyo farxad aan wadaagno faysal iyo xambaartad faarax daadahaysaabay cabdalla nuurudiin baa heestaasi eh, shimaali u dhiibay isla markii wuxuu ku caabahay shimaali markaas wuu ku soo caabaxayba heesta keliya ku soo caabaxayba casha qofan weeye faa'iidadiisana miyaanay faragelin dikirkaba hadaaye abbahana fahamsi dikirkaba hadaaye abbahana fahamsi halka faraska lagu wado fikirkaba hadaaye abbahana fahamsi fikirkaba hadaaye abbahana fahamsi halka faraska lagu wado akka burasha kaalkee ofiyobidayde akka burasha kaalkee ofiyobidayde kama foga agtaade kama foga agtaade akka burasha kaalkee ofiyobidayde akka burasha kaalkee ofiyobidayde kama foga agtaade kama foga agtaade waanago firaashi farxadan wadaagno waanago firaashi farxadan wadaagno maysal i xambarto farax dad haysa waanago firaashi farxadan wadaagno waanago firaashi farxadan wadaagno faysal i xambartood farax dad haysa
cajiibeed waa hees waa he waa hees caan oo heesaha shimaali ka mid a marka heestaasna qisideeda in yar ka taaba maxay ka hadlaysay muxuu cabdalla yuuladan lahaa yacni heestaasi shimaali axmed shimaali oo qaadayay sida ruux la falan baa fiidkii habeennimo keligay faqaaya yah fikirkaba haddaaya aabbahaana fahamtii halka faraska lagu wado yacni waa la fahamsii waaye gabadhan waxay ka dhalatay qoysaska markaasi aan magacooda aan halkan kusoo qaadi karin madaxay dhaleen laakiin way suurtageli weysay taasina wuxuu ka sameeyey heestan waxaanu markaasi kusoo qatimay isla heestani dhammeedkeedii hees kale oo isla shimaali uu u dhiibay oo ahayd qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaayo qays iyo layla dabadeedna qiimo ma laha caashaqa qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan maysee waxaan qabo ma ila qabi qureeshtii haweenkaay qoys aan abuurne qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaaye qays iyo layla dabaadeed qiimo ma laha caashaqo qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi mayla qabi mayla qabi qureeshtii haweenkaay qoysaan abuurne labadaasna waxay ku tagtay shimaaliyaa qaatay magan waa gartay shimaali axmed shimaalina labadaas heesuu u dhiibay marka marka marka marka marka marka qalinka uu leeyahay qadi way ka maratay qalinkii jaceylku waxba ma qori karaayo yay ku socotay iyadana ma isla gabadhii heestii hore loo qaaday ku socotay wuxuu yidhi mar mar haddii yacni qalinkii jaceylkee qiimihiisu weynaa qadii way ka marato wax ma qori karaayo bes waaye jaceylka lama jira haddaan adiga ku waayo ka wado ma garata cajiib haye qalinkii jaceylka qiimihiisu weynaa qadiisii adiga ahayd buu ka wadaa ma garata marka ma isla gabadhii heestii ugu horreysay shimaali axmed shimaali loo dhiibay la socoto tani shooli tani ma ahayn tani waxay gabadhii tiyaatarka isku arkeen oo maqlay muuqaal markuu daawaday haweenka uu jeclado intuu usoo degay dhinaca hoose ee tiyaatarka oo baarka agtiisa soo fadhiistay markaasina meeshaasi ayay gabadhii oo taagan ay isku arkeen intaasay ka bilaabatay sheekada marka waa laga hoos qaadi waaye waaya waa ka gudbaynaa shimaali iyo waxaan maraynaa cumar cabdulla shooli waa badan yihiin cabdalla badanaa heesaha qalino intuu qaato intuu iska alifo wuxuu rabo samayn jiray maal nin kasto wax buu qoraya waa ag fadhiyey saalax qaasim ayaa ugu fiicnaayey oo hees wadani ah u dhiibo xilligii dagaaladii seventy seven ahayd waa yahay kolleyba kolleyba inaad soo wadan waan filayaa laakiin kuwa aniga aadka iigu soo dhacaya hadda waxaa ka mid a allah u naxariistay cabdi salaad aadan beer dilaacshe oo hobolladii waa beri ka tirsanaa kuwoodii loogu jeclaa dhabanka dhabanka waxay ahayd waxa weeye fanaanka cabdisalaam beer dilacshe waxa u dhiibay laba hees u dhiibay cabdalla nuurdiin miyaan aadan kuma dhaleen xaawan aska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qaban iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele cabdalla nuurdiin ayaa u dhiibay cabdisalaad aadan beer dilacshe barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas dhabanka ee uu sameeyey allah u naxariistee weriye cabdalla nuurdiin axmed ee uu qaado allaha u naxariistee fanaankii cabdisalaad aadan beer dalacshe waa inaa toddobaadka dambe haddii alla idmo iyo qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysigan oo aan ku faaqidi doonno qaar kale oo ka mid ah heesaha uu sameeyey allaha u naxariistee cabdalla nuuradiin axmed inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
lagadhansanayaan kudhuurayaa wele sida dholkuyooda ibgibdhiisu hoorto lagadhansanayaan ku dhowrayaa wele dhabankaaga ruuxo leh ifka cagama soo dheeli dambaalkii wadkaygay kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxo leh ifka cagama soo dheeli dambaalkii wadkaygay kuma dhaaf kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkaashadi macaanay kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkaashadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawonaaska ku dhegay rabtaa hooyo kugu qaba kaga ruuxo leh ifka cagama soo dheeli dambaalkii wadkaygay kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxo leh ifka cagama soo dheeli dambaalkii wadkaygay kuma dhaaf kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkaashadi macaanay kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkaashadi macaanay miyaan aadan kuba dhaleen xawonaaska
heestaasi waxaa ugu dambeysay caweyska washington oo ay soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan caashaacuud idaacaddeena dhegeystayaal caawa iyo dunida v o waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan garabey daanduray intaan markale kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
xawonaaska ku dhegay rabtaa hooyo kugu qaba kuba dhalen xawo naaska